galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab axad ah bisha disembarna waa sagaal sanadka labada kun sideed iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com idaacadda waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga oo sheegay in ay gacan adag ula tegayaan maleeshiyada al-shabaab kadib dilkii dhowaan ee saraakiil ka tirsan ciidanka al-shabaab xabsiyada ka buuxaan ninkii shalayna dilay oo hadda weliba ninkii uu dilay dhiig ka socdaa inta soo qabanaan xabsi geyna waxaa u malaynaya in hadda marxaladda la marayo in marka ay u eg tahay in wax laga bedelo oo ninka dhibaato geysta dhibaatada la taabsiiyo waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan maalinta la dagaalanka musuq maasuqa caalamka oo ku beegan maanta barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaannu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka lix ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal xalay ka dhacay deegaanka basra oo u dhow magaalada balcad sida ay sheegtay hay-adda nabadsugidda soomaaliya hay-adda nabadsugidda qaranka ee nisa ayaa sheegtay in howlgalkaasi sidoo kale lagu soo qabtay mid ka mid ah maleeshiyada al-shabaab dhinaca kalena ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay deegaanka siinka dheer qaraxaas oo lala beegsaday baabuur sida ay sheegeen goobjoogayaal baabuurka ayaa la sheegay inuu ahaa kuwa ciidanka xoogga dalka waxaana ku dhintay laba askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka sida ay waa wararku nagu soo gaarayaan dhowaan ayay ahayd markii qarax lagu dilay taliyihii labaiyo tobanka abril genaraal cumar dheere iyo baanduulihiisii cabdi jamaame dacwad ogaha turkiga ayaa amraya in lasoo xiro shakhsiyaad magac ku leh bulshada dhexdeeda kuwaas oo lala xiriirinayo inay lug ku lahaayeen banaanbaxyo rabshado watay oo turkiga ka dhacay sanadkii labada kun saddex iyo tobankii dadka warqadii lagu xiri lahaa loo soo jaray ayaa waxaa ka mid ah memed ali alabora oo ka mid ah jaliyaasha ugu caansan dhinaca filimada turkiga iyo jan dundar oo ah saxafi rugcada ah labada nin ayaa ka maqan dalka turkiga waxay masaafuris iskood ah ay ku degan yihiin dibadda banaanbaxyada turkiga ka dhacay sanadka labada kun saddex iyo tobankii ee la magac baxay gezi bark ayaa markoodii hore ku bilowday xadiiqad ku taalla fagaaraha tagsiim ee bartamaha istanbul oo ay dowladdu rabtay in ay burburiso kuna bedesho dhismooyin casri ah banaanbaxyadaasi ayaa isu bedelay kuwo lagu mucaaraday madaxweyne erdogan oo xilligaasi ahaa ra-iisul wasaaraha turkiga booliska ayaa markii dambe xakameeyey dibadbaxyadaasi
ku dhowaad laba kun oo qof ayaa la xiray maalintii sabtida ee shalay guud ahaan dalka faransiiska wareegii u dambeeyey ee dad mudaaharaad dhigayay oo ku labisan jaakado jaallo ah guud ahaan waddanka ayay wasaaradda arrimaha gudaha waxa ay sheegaysaa in boqol lix iyo soddon kun oo qof ay sameeyeen dibadbaxaasi ay kaga soo horjeedaan nolosha magaalada waa nolosha dalka faransiiska oo aada u sarreysa dibadbaxayaasha waxa ay sidoo kale muujiyeen sida ay uga niyad jabsan yihiin madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron xer ilaaliyaha guud ee dalka afghanistan ayaa shaqada ka joojiyey shan xubin oo ka tirsan xiriirka kubadda cagta afghanistan kadib markii lagu eedeeyey falal anshaxumo ah oo ka dhan ah qaar ka mid ah ciyaartooyda gabdhaha xulka qaranka ee dalkaas dadka shaqada laga joojiyey ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyihii xiriirka kubadda cagta ku-xigeenkiisa xogayaha guud ee xiriirka madaxii golhayayaasha qaranka iyo iskuduwaha ciyaaraha gobolada go-aankan ka soo baxay xeer ilaaliyaha guud ayaa imaanaya laba maalin kadib markii uu madaxweynaha afghanistan ashraf qani uu amray in baaritaan lagu sameeyo warbixintan fadeexadda ku ah kubadda cagta dalkaas oo markoodii hore uu soo daabacay wargeyska ka soo baxa ingiriiska ee the guardian gani wuxuu warbixintan ku tilmaamay mid ka nixisay dhammaan dadka reer afghanistan warbixintan ayaa sheegaysa in falalka anshaxumada ah ee lagula kacay gabdhaha xulka kubadda cagta afghanistan ay ka dhaceen gudaha dalka afghanistan gaar ahaan xarunta xiriirka kubadda cagta iyo xarun ay ciyaartooyda gabdhaha tababaro ku qaataan oo ku taala dalka urdun xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta sayid cali reza akazada ayaa si xoog leh u beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey xiriirka kubadda cagta ee afghanistan
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan wasiirka gaashaandhigga iyo taliyayaasha ciidanka ayaa kulan ay ku yeesheen xarunta wasaaradda gaashaandhigga waxay kaga dhawaaqeen dagaal ka dhana ah al-shabaab kulanka ayaa yimid kadib dilkii dhowaan loo geystay laba jenaraal oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka ahaana taliyihii iyo abaanduulihii labaiyo tobanka abril jenaraal cumar dheere iyo jenaraal cabdi cali jamaame warbixintan waxaa noo soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle
wasiirka gaashaandhigga soomaaliya xasan maxamed cali oo hadal ka jeediya kulan ay maanta iskugu yimaadeen xarunta wasaaradda gaashaandhigga saraakiisha ciidanka xoogga dalka kadib dilkii loo geysta laba jenaraal oo kale ahaa taliyihii qeybta labaiyo tobanka abriil iyo abaanduulihiisii ayuu muqdisho kaga dhawaaqay dagaal ka dhan ah kooxda al-shabaab wixii hadda ka dambeeye ee dagaal bacan ee naga dhexeeyo oo la iska celinaayo aanan ka yeelinin inay maalin walba dadka laytka u ah ama berigmageedada u ah ummadda soomaaliyeed ay mar walba laayaan ee meel cidla ay ku laayaan ee shacabka laayaan ee gabdhaha laayaan ee carruurta laayaan oo ciidamada laayaan cid ayaga ay u harsan yihiin ama ay u aabiyeelayan aysan jirin in la iska celiyo runtii maanta geeridooda waxay na gelisay dhiiri dhiirigelin ayay ay nagu samaysay iyo waxayna tustay arxawlayaasha naxariisdaradooda iyo meeshaay gaarsiisan tahay taliyayaashii saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa ka hadlay jawaabta kaga aadan dilkii loo geysta labada jenaraal jenaraal daahir aadan cilmi naqarshe taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in dhankooday ka dhammaata dulqaadkay u hayeen kooxda al-shabaab hadda kadibna xanuujin doonaan waxaan rabaa inaan ciidanka xoogga dalka soomaliya kula dardaarmo oo maxaan ku idhahdaa waa ognahay qofka soomaaliga ah ee annagu aan ka mid nahay dilka nin kaloo soomaaliya wax sahlan naguma aha annaga ayaga la mid ma nihin dhaqanka ay ku dhaqmaan lama dhaqanno wax badan baa naxariis noogu jiraan naxariista nooga muuqata ad aragtaan waa kuwa xabsiyada ka buuxa al-shabaab xabsiyada ka buuxaan ninkii shalayna dilay oo hadda weliba ninkii uu dilay dhiig ka socda inta soo qabanaan xabsi geyna waxaa u malaynaya in hadda marxaladda la marayo in marka ay u eg tahay in wax laga bedelo oo ninka dhibaato geysta dhibaatada la taabsiiyo oo asagu u dareemo maxaa yeele asagu diidan yahay soomaalinimadii wanaaggii horumarkii ummadda soomaliyeed hadduu asagu diiday in la taabsiiyo marka dhibtu xanuunku dhibtay leedahay dhaawacu dhibtuu leeyahay geeridu dhibtu leeyahay in la taabsiiyaa lagama maarmaana waxaana dhammaan xoog dalka soomaliyeed ku amraya naxariista aan micnada lahayn in laga baxo inaan u soo jeesano inaan isku daafacno tusno al-shabaab aan u tusno awoodda ay leeyihiin inaan tusno maxaa yeeley wax badan baa rajo ka qabnay inay ka soo noqdaan waar kasta waxaan ku fakarayna war ma layn karno wiilasheenna war wiilasheena yara la habaabay ma layn karno laakiin wiilashii hadday soo noqon waayeen dee khasab baa waxay nugu tahay marka in aan tusno wiilashii sida kusoo noqon lahaayeen waa ku khasbanna inaan tusno ayagaa nugu khasbay annaga ma aanan rabin ma rabin nin soomaali inaan dilno laakiin khasab baan ku noqonay marka inaan dilno ninka soomaaliga ee ummadda soomaaliyed ka soo horjeeda khasab bay noqotay khasab bay noqotay waana sufulinaynaa waxaana ballan qaadaynaa si adag aad iyo aad gacan adag inaan ku qaban doono hadda wax ka dambeeya marka ayagana ha u diyaar garoobeen naxariis way naga dhammaatay kulankan deg deg oo saraakiisha ciidanka xoogga dalka maanta ay ku yeesheen xarunta wasaaradda gaashaandhigga wuxuu daba joogay dilkii dhowaan loo geysta laba jenaraal oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka gaar ahaan taliyihii iyo abaanduulihii qaybta labaiyo tobanka abriil jenaraal cumar dheere iyo cabdi jamaame cabdulqaadir okey v o a muqdisho
weli wararka muqdisho ayaan ku jirnaaye laba qof ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho qaraxan ayaa imaanaya dhowr maalmood kadib markii laba sarkaal oo sare oo ka tirsanay ciidanka iyo askartii la socotay ay ku dhinteen qarax miino oo ka dhacay deegaanka dhanaane qaraxa maanta ayaa waxaa waryaheena cabdixakiin shirwac uu ka wareystay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare
bismillahi raxmaan raxiim inaa ilaa inaa ilay raajicuun intii dhibata alla u naxariisto qaraxaasi wuxuu ahaa mid ay nimankaa nabadiidka ay la beegsadeen taliyo meesha maraayay oo maxaa la lahaa dhankaas iyo ceelasha markii la dhaafo oo laga baxo dhanka adgoy loo socdo ayuu ahaa marka ari ayuu watay gaarigii ayay qarax u dhigeen miino meesha dhulkii ugu aasin ayuu ahaa marka waa halkaas ayuu laku geeriyooday asaga iyo laba askari oo la socotay marka kulli waa falal argagixiso oo haddana cabsi ay ku jirto iyo fulanimo ay ku jirto ay meeshaasi dhigaan weeyeen maadaama aysan awoodin inay dagaal foolka foola ay la galaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ayay sameynayaan farankaasi cabsida ama fulanimada ay ku jirto ay mar walba ku dhaqaaqaan waan gartay muxuu ahaa taliyuhu qeybteebu haystay se faahfaahin ma laga hayaa mama naga siin kartaa maya qayb iyo maahan waa un taliya horin ayuu ahaa oo ciidamadaasi meesha degan ayuu u ahaa taliye horin ayuu ahaa koox yar ayuu ahaa waa gartay marka ti- tirada dhimashadu saad hadda carrabaabtay waa saddex mise way ka badan tahay se wararka qaar sheegayaan ma intaas kaliya saddex saddexaas kaliya
waan gartay guddoomiye n inta badan waxaynu maqalnaa goobtan ay ka dhaceen eh, haatan weerarkan oo kale ama qaraxan ka dhacay inay soo noqnoqdaan qaraxyada oo xiliyo kala duwan weeraradan oo kale lagula beegsado mas-uuliyiin dowladda ama ciidamaba ha u badnaadaane En, maxaa soo celceliya ama keena inay soo noqnoqoto meeshaasi mudanana ayaga nimankaasi maadaama aysan awoodin inay dagaal foolka foola ama weji ka wejiya ee oo kala hor yimaadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayay isku dayaan inay falalkaasi fulaynimada inay sameeyaan ay miilooyin ee wadooyinka ku aasaan oo xataa laga yaabo mararka qaarkood inay xoolo wadada maraayo ay la kacdo amase dad masaakiina oo wadada maraayo ay la kacdo amase gawaari shacaba iyadoo ay meesha marayaan ay la kacdo marka miilooyinkaas fulaynimada ayay wadooyinka ku aasaan oo ay dhibaatadaasi cidna aysan u aabayeeleynin qof alaala qofkii meesha soo marana ama xayawaan ha noqdaan meesha soo maray ee la kaceen simiinadaas marka miilooyinkaas ayay ku dagaalamaan oo ay dadka masaakiinta ee wadada mareysana ay dhibaatada u geystaan waan gartay En, laakiin ma muuqataa en, dabcan de goobtan saa haatan ba aynu tilmaanay ama adigu baad ka jawaabtay xiliyo kala duwan bay weeraradani dhacayaan dabcan dee jidkaana lagu aasaa miinaduna gaadiidka oo dee lala beegsanayo mas-uuliyiinta ay qaraxdaa ama ay ama ay inta badan la kacdaa En, miyaanay habboonayn ama se ma idiin muuqataa in goobtaas oo kale en, laydinka baahaya in ciidama geysaan ama ay ahayd in la waardiyeeyo oo dee dabcan sida muuqata in habeenkii laga shaqaystay u eg tahay maalintiina da weeraradan dhacayaan iyada taa inaad gafteen amaba aydaan samayn karin ma muuqataa meeshaas mar walbaba ciidamada roondadana way maraan ciidamada oo degan oo meesha caalamada ayaa ciidan ay degan yihiin marka inay ilma dhowrto mararka qaar inay wax dhigaan ay ku aasaan waa laga yaabaa laakiin badanaa waa la qabtaa oo fal- howlgallada ugu badan oo waddada inta lagu soo qabtay tirada ayay ka badan yihiin marka annagana waa ku daba taagannahay waana ku daba soconaa habeen iyo maalin waa lasoo qabtaa ayagoo qaraxyadii aasayaan ayaa lasoo qabtay qaar badan oo hadda afgooy meesha agteeda oo boodboodka laleeyahay kuwa miinooyin ayagoo ku aasayaan lagu soo qabtay ayaa jireen oo maxkamad lasoo taagay oo xataa la xukumay marka mar walbaba way dhacdaa in wada wadadaasi waxa ayagoo wax dhigayaan lagu qabto amase ayagoo soo abaabulayeen guryihii ay kusoo abaabulayeen iyo goobihii ay wax kasoo abaabulayeen in hagartaasi in loogu tago lagana lana soo qabto ayaa dhacda marka howlgalka iyo shaqada waa midaan joogsanan mar walbo haddana lagu daba taagan yahay hawshaasi iyo meesha laga soo abaabulay iyo wixii dadkii soo abaabulay baa lagu daba taagan yahay marka haddaad da- daba taagan tihiin dabcanna saa tilmaantayba aad soo qabataanoo maxkamada aad taagtaan kuwii aasayey maxay u joogsan layihiin weeraradan amaba a u yaraan layihiin inay usii socdaan wakti ay leedahay insha allah waktigeedana way joogsanaysaa marka annagana dadaalkeena waan wadnaa hawshana waa mid socota mar walbana aan ku daba taagannahay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaheenna cabdixakiim maxamuud shirwac
colaad in muddo ah baa ka taagnayd degmada taleex ee gobolka sool ayaa shalay lasoo afjaray nabadeyntan ayaa la sheegay inay hogaaminayeen odayaasha dhaqanka kuwaasoo dhinacyada colaadu dhex martay ku dhexdhexaadiyey in ay nabad qaataan islamarkaana mag lakala bixiyo laga bixiyo dadkii la kala dilay warbixintanna waxaa noo soo diray cabdulqaadir waa cabdikariim olol waxaa degmada taleex lagu soo afjaray colaad muddo sideed sana ah dhex taallay beeladega halkaasi banaanbaxyo nabadeed iyo heshiisyo la dhex dhigay in laga dhex qaado degmada taleex soodin labadaasi beelood u dhexaysay taasoo saameyn ku yeelatay dadka deegaankaasi ay isdhex maraan nabadan ayaa waxaa hogaaminayay boqor burhaan boqor muuse iyo isimo ka yimid puntland iyo jubbaland ah kuwaasoo la shireeyey beelaha qaar ka mida qodobadii halkaasi laga soo saaray ayaa warbaahinta waxa u akhriyey sheekh fu'aad maxamuud xaaji wadahadal iyo gorfayn kadib waxay guddiyadii labada ardaa isku waafaqeen qodobadan kow labadii nin ee ugu horreeyey ee la dilay waxaa loo daayey sidii hore ee sidii hore ee labada ardaa uga heshiiyeen labo toban nin oo shamba dhinac ka dhimatay waxaa ninkiiba laga soo qaaday konton iyo saddex halaad oo la siinayo dadkii xaqa u lahaa taas oo la bixinayo kowda bisha shanaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka haddii alla idmo saddex dhaawaca labada ardaa waxaa loo ballamay in la simo kowda bisha shanaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka haddii alla idmo afar shantii bishii labiyo tobnaad labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxay labada qoys kala qaateen duugtii tobanka nin oo midkiiba laga bixiyey kun doolar oo doolarka maraykanka ah intaa kadib ergadu waxay waxyigelin u samaysay bulshada labada ardaa ayagoo qolo walba siiyey maalin u gaar ah dhanka kale ergadu waxay si guud u wacyigeliyeen bulshada reer taleex dhammaantood ugu dambayn waxaa shirka nabadaynta labada ardaa ka soo baxay go'aammada hoos ku qoran kow isimadu waxay go'aamiyeen in ay ka bixiyaan siddeeddii nin ee ay qaadeen ninkiiba boqol halaad labo isimadu waxay siiyeen beesha faarax cali iyo wacays cali duugtii siddeedda nin oo ninkiiba laga bixiyey kun doolar saddex waxaa la bixinayaa jifida siddeedda nin oo u dhiganta boqol boqol iyo soddon iyo saddex kun iyo laba boqol oo doolar iyo lixdan iyo sagaal kun iyo siddeed boqol oo doolar oo magdheerta ka mid a sidaa darteed wadarta lacagta la bixiyey maanta waa laba boqol oo kun oo doolar waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay cuqaasha labada beelood ee dirirtu ay dhex martay kuwaasoo soo dhoweeyey nabadda la dhex dhigay caqil ismaaciil maxamed cali koore ayaa ugu horeyn si weyn u soo dhoweeyey heshiiskaasi degaan inay qaateen nabadda loo soo jeediyey boonkaa la dhex dhigayna inay fuliyaan wayna fulin doonaan insha allahu biidnillaahi kariim oo wakhti dheer ku qaadatay arrinta tan ilaahayna maanta ku guuleeyey waa mahadsanta geesta kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay caaqil shiine xaaji cali shire oo sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin in lasoo afjaro colaaddii deegaankaasi muddada faraha badan ka taagnayd waxaana aada iyo aad u soo dhowaynayaa oo u qaadanaynaa go'aanadii hore aan ugaannay iyo kuwa isimadu ay jabciyeenba dhammaantood iyadoo isku duuban haddaannu bulshada hawsha loo hayay aanu dhahay waannu qaadananaa odayaashii nabadayntani ay ku jira ayaa si weyn uga hadlay in nabaddaasi la xoojiyo boqor burhaan boqor muuse bulshadai halkaasi ka soo qaybgashay ugu dardaarmay in nabadda la xoojiyo go'aamadaanu soo saarnay waxaan u aragnay inay tahay maslaxadooda in dantoodu ay ku jidho iyaguna way garowsadeen oo arrinkaas way colaadii iyo dhibtii iyo kala qoqobkii iyo shaqaaqadii meesha ka jidhay inaanan lagu sii jiri karin arrinkaas si fiican bay u garowsadeen go-aamadaasna waxaan rajaynaynaa insha allahu siday yihiin inay u dhaqan galaan colaadan ayaa waxay soo afjaraysaa dhibaato ballaadhan oo degmadaasi saameyn ku yeelatay taasoo goobaha waxbarashada iyo caafimaadka iyo horumarkii degmada ataleex ay samayn lahayd dib u dhigtay dadka deegaanka ayaa ii sheegay in goobaha waxbarashada iyo ganacsiga ay ahaayeen kuwo xidhan halka dadka qaarkiina ay ka guureen degmada ataleex in dadku ay ku soo noqdaan aynu noqoto degmadaasi mid si weyn nolosheedu isu bedesha cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta musuqa soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka ugu musuq maasuqa badan dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe sheegaysay in ay la dagaalayso musuq maasuqa waxaana loo xiray wasiir ku-xigeen iyo agaasimeyayaal dowladda ka tirsan haddaba eedeyntii musuq maasuqa ee dhowaan ay soo jeediyeen guddiga maaliyadda maxaa ka jira sidee ay ula dagaalamaysaa dowladda isla xisaabtanku ma gaarsiisan yahay madaxda sare xafiiska hanti dhowrkase ma ka madax bannaan yahay xukuumadda su-aalahaasi ayaa wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle u weydiiyey hanti dhowrka qaranka soomaaliya maxamed maxamuud afgooye
dadaalku waa mid socda waa mid horay u bilowday annaga aad ayaan u derdergelinay haddana alxamdulilah waxaan filaynaa meel fiican inuu maraayo waataad la socoto waddanka markaan imid dhibaatooyinkan arkay waxaa ka mid ahaa waxa la yidhaahda isla xisaabtan ama accountability waxaad moodaa in dictionarygeennii laga tirtiray laakiin maanta midda jirta ayaa waxay tahay culays iyo howlkar aanu halkaas ka qabannay in maantay qof walbaba uu dareemayay in isla xisaabtan uu jiro maalinna laysaga daba imaan karo laysna daba imaan doono haddii aad lunsatay hanti qaran ama aad ku takrifashay waad la socotaan kaysaskii aan hore u wadnay kaysas kale ayaa jira oo iyagana xeerlalyaha dhankiisa jira oo aan rajaynayno ayagana insha allah in maxkamad lasoo taagi doono wakhtiga ay iyaga qaataan haddii aan leedno marka dowladdana ayagana dhankeeda ayay hawsha ka wadaa baarlamaanka sidii oo kale ayagana sida laba socotaan haddaa sidaan ka hadlan waad maqlaysay shacabka soomaaliyeed ayagana maadaama ay hadda dareensan yihiin in arrinkan oo aan ka dhignay arrin forefront ah ayagana qayb libaxle ay ka ciyaaraan marka waxaad moodaa in uu jiro isfahan wada jir ah laakiin la doonayo insha allah wakhtigan soo socda in wacyigelin badan la sameeyo in dadka la ogeysiiyo oo lala socodsiiyo hanta dhowr dhowr tilaabaad qaadeen shaqaale dowladeed qaarkoodda ka ka shaqaynaya baad lagu helay eedeymo laakiin dadku waxaa isweydiinayaa weli dowladda dhexdeeda gaar ahaan hay-adaha sare dowladdu musuqaa lagu tuhmaa lagu eedeeyaa laakiin lama hayo qof weynoo aad aad soo saarteen miiska
horta hore labo ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego annaga waxaan ku shaqaynaa waxay tahay xaqiiqda sheeko loogu sheekaystay meel shaah lagu cabo ma ahan dowlad sida lagu wado run ahaantii dadaalkeenna iyo waxaan wadno wax walbaba meel ayay ka bilowdaan dadkii aan hore u dhignay hadda wasiiro ayaa ka mid ah wasiir ku-xigeenna ayaa ka mid ah agaasimayaal ayaa ka mid ah marka lama odhan karo madaxda sare ee dowladda lama eegin taasi waa mid tan labaad xafiiskani wuxuu mar walba ka gudbin wasiir ku-xigeenkii arrimaha dibadda xagee buu ku dambeeyey kayskiisii waa kays aan hore u gudbinnay xeer ilaalinta dhankeeda jirta oo la sugaya in maxkamad loo qabto intii aan hadda kala socdo aniga
dhowaan baarlamaanka guddiga maaliyadda eedeyn buu soo jeediyey dowladdu way ka jawaabta dabcan oo wasaaradda maaliyadda way ka jawaabta laakiin waxay ahayd baa layidhi in la yidhaahdo lacagta waatan waa la hayaa intii si kale laisku difaaci lahaa maaliyadda aadday soo jeedeen xafiiskaagu wax tuhna ma qabaan
run ahaantii xafiiskayga wax tuhnuu qaba ma jiro wixii jawaab aynu ka bixin lahaynna warqaddii aan guddoonka baarlamaanka aan u qoray guddoomiyaha baarlamaanka u qoray ayaa laga akhrisan karaa oo ay ummadda soomaaliyeed ay ka arki karaan marka midda aan raba inaan u sheego ummadda soomaaliyeed waxay tahay waddankeennu waa waddan hadda dib u soo kacaya dhammaan madaxdeenna midda laga doonaya ayaa waxay tahay haddii ay yihiin xildhibaanno ama haddii ay yihiin mas-uuliyiin kaleba in qarankan aynu u turno in aynu u wada shaqayno si danta guud ay ku jirto dhibaatooyin ma jiri karaan haa way jiri karaan waa laga filayaa waddan soddon sano dowlad la'aan lahaa oo hadda dib u soo kacaya soo socda laakiin sababta aan halkan u joogna ayaa ah in la wada fadhiisto oonu annagu xisaabtanno oo aynu jawaabihii wax xaqiiqa aan ummadda soomaaliyeed aan u gudbinno hanta dhowre dad badan oo falanqeeya siyaasadda iyo dadda dabcan xisaabta yaqaan waxay leeyihiin warqaddii aad qortayna u ekayd mid xukuumaddaa ku difaacaysay marka madax bannaanidaadu anoo shaki gelinayn haddane ma ahayd inaad xaqiiqda bal raadisood guddi waxay sheegayaan aad u dhisaabto marlabaad waan ku laabanaya warqaddayda intaan qoray run ahaantii waa mid fikraddeedii aniga ka timid dad badan ayaa la maraya meeshaas inay ahayd mid ama xukuumadda dhankeeda ka timid laakiin qof walba oo wax fahmi kara oo si fiicanna nuxurka u arki kara wuu dareemayaa warqadda meeshay ka socotay iyo siday ahayd anigu sidaan kuu sheegay waxaan ku shaqayna annagu waa xaqiiqada waa xaqiiqada waa xaqiiqada mar walba marka marnaba ma jirayso intaan halkan joogo xafiiska aan joogo in aan dhinac ama dhinac aan raaci doono mar walbaba xafiiskana waa xafiis technical ah farsamo ah oo shaqadiisu ay tahay oversight marka intaas ayaan jawaabteyda ku tahay su-aashaas marka waad ku qanacsan tahay sida lacagu ay ku baxeen wasiirka maaliyaddu uu ku dalbaday bankigu faahfaahinta u bixiyeen xafiiskaagu hanti ahaan wuu ku qanacsanya annaga intaynu ka war hayno wax dhibaataha oo dhankaasi ka jirto ma jirto now ma jiri karaan wax aan report lasoo gelin oo oo oo la rabay in in in laga dhex arko way jiri karaan laakiin waxaa jiro waddo loo maro oo lagu saxo laakiin haddii ay tahay ummadda soomaaliyeed waxbaa laga lunsaday lacagii weye meesha jirtay aniga hanti dhowr ahaan intaan ogahay ma jirto middaas
kaasina waxa uu ahaa hanti dhowrka qaranka soomaaliya maxamed maxamuud afgooye oo u warramayay waryaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
labaatanta afar soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington carwo ganacsi oo lagu soo bandhigay waxsoo saarka dalka gudihiisa ganacsiyada dibadda laga keeno iyo sidoo kale hal abuurka ganacsi ee kale ayaa maanta laga furay magaalada hargeysa carwadan oo uu furay madaxweynaha somalilan ayaa waxaa ka qayb galay ganacsato badan oo wax soo saar ganacsi soo bandhigay wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye ayaa tegay goobta laga furay waxaana uu ka soo diray warbixintan
waxaa looga jeeday kow dhacdooyinkan inay bulshadu iskugu timaado isku dhex gasho waxaa xusub midan dhacdadatii ka horraysay celcelis muwaadiniinta soo booqday maalintii waxay ahaayeen laba kun iyo shan boqol oo ka yimi gobollada dalka dhammaantood caasimadda ha u bataan isbarashaa ka dhacday muxuu ahaa arrin aad u wanaagsan arrinta culayska intaa legoo nabadgelyo ku dhacay arrin weyn oo muhiimadiisa leh oo qarankana karaamo iyo sharafa weeyaan
laakiin waxaanu ku aaminsanaa qabnaa inay ganacsatada iyo mas-uuliyiin dalka iyadoo waxba jira soo dhisan ay nin walba walax jecel badan yihiin oo jeedaa wanaajin doonaan waanu ka wada hadli doonaa haddii wax soo baxa maanta waxaan u sheegayaa waxaa jira warshiya dalka laga sameeya oo sameeya cunto iyo cabitaan oo markii laboratoryga caalamkaa loo qaaday ee aanu soo baanay aad argagaxdisu laysana wuu qaatay ganacsiguu ka soo qaatay jaamarkuu soo maray nin warshad baadhisaya saasaan samaynaya waan ku aamini markii wixii soo baxay labaanayna waa gargaxaysa shalay waxaan amar ku siiyey guddeeda kuwaana tagaya booliisku inay dhammaan washadaas oo dhaa qalabkeeda la soo laga soo dhufay
marka laga imaado wax soo saarka dalka gudihiisa laga soo saaray sidoo kale waxaa carwada lagu soo bandhigay adeegyo ka duwan kuwa dalka soo baxa oo ganacsiyada dibadda laga keena waxaa ka mid a gaadiidka ayundai oo qaar ka mid ah ay halkan taagan yihiin mid ka mid a mas-uuliyiinta dabcan wakiilka oo shirkadda dahabshiila baa halkan jooga magaca walan barkada waad mahadsantahay magacaygu waa cawil saalax cabdi waxaan ka mid ahay shaqaalaha shirkadda dahabshiil gaar ahaan waxaan ahay maamulka shirkadda hayundai oo ay runtii hawsheeda wado shirkad aan u bixinay dahabshiil motos oo shirkad cusub weeye waxaanu keennaa baabuurta hayunday la yidhaahdo noocyadooda kala duwan hadday noqon lahayd noocyada yaryar iyo kuwa waaweyn oo soo dhowaan iman doona shaqadan runtii waa markii ugu horreysay baabuur noocana la keeno dalka haddaad waad arkaysaa waxa weeye waa noocyadii fowl dareefka ahaa iyo kuwii caadiga ee raaxada ee yaryara arkaysaa baabuurta la isticmaalayo waa labaatan jir waa soddon jir waa shan iyo labaatan jir baabuur cusubo baraanayo oo bil ka hor ama laba bilood ka hor soo baxay ganacsiga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa marka la eego waxaa ujeedada gaar ee carwada kusoo bandhigteen ama gaadiid in la keena macna noocmaaba ku fadhiya macnahana waxa weeye transportationka iyo haddaad xusuuso telecommunicationka waxyaabaha inta badan keena dhaqaalu inuu koro transportation reliable oo fiican oo aan gidaar kula fadhiisanayn oo aan kharash badan ku gelinayn qaybta kale oo ka qayb qaadan waxa weeye hawo environmentkii ama bii'addii qiiqa lagu sii daynaya xaadiskii dhacayay inuu wax badan ka taro ka muwaadiniin waxaanu doonaynaa inaanu qaybteeda ka qaadano horumarka dalka waxaa kaloo lagu soo bandhigay wax soo saarka dalka gudihiisa oo noocyo kala duwana waxaa ka mid a kalluunka beenyada udugii iyo sidoo kale waxyaabaha kale dalka gudihiisa ka soo gaara sida midhihii oo kale waxaan taagnahay mid ka mid a qabanqaabiyayaasha ku soo bandhigay wax soo saarka dalkiisa magacaa magacayga waxaa la yidhaha amina faarax caarshe amina waxaad iga warantaa wax soo saarka dal gudihiisa idinku soo bandhigteen Ee, runtii waxaan ku caanbaxay wax soo saarka dalka waayo haddii aan induneesiya iyo ka keeni lahaa duruucda iyo dacaskeeda beri hore aan taajiri lahaa laakiinse iminka la- waxayga yar waxaan ku sameeyaa wax soo saarka diasporaan ahaa waxaan ka yimi maraykan ilaa intaan ka yimi maraykan waxaan soo saaray markii ugu horreysay milix baan berbere ka soo saaray milixdii laba sana iyo barh bay noo socotay haddana waxaan ku xejeeyey kalluun waxaan leenahay kambaniga la yidhaha gala fishin as a family anigio odaygayguba haddana waxaanu samaynay oo baahida maadaama aan baddii gelayno waxaan u baahnay doonyo marka waxaan bilownay inaanu samayno eh, doonyo soo saarka oanu berbere idana ka soo saaro
barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa mahadsanid barqad dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaysa zahre ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegaynaa waxyaabaha keena xanuunnada maskaxda maxay kala yihiin xanuunka nafsiga ah iyo xanuunka maskaxdu maxaa keena buufiska istareeska isku buuqa iyo calaamadaha kale ee lagu garan karo in qofka xaaladiisa nafsiga wax iska bedeleen arrimahaasi ayaynu barnaamijka ku lafaguri doonaa waxaana marti noogu ah doctor sacad muuse cumar oo ku takhasusay culuumta nafsiga amaba cilmiga loo yaqaano psychologiga iyo psychiatriga doctor sacad wuxuu ku sugan yahay magaalada hargeysa inta uu barnaamijku socdana dhegaystayaal kala duwan ayaanu fursad u siin doonaa inay nagala soo qayb galaan oo ay su-aalo weydiiyaan dictoorka haddiise aan su-aashayda koowaad ku hormaro sacad bal waxaad faahfaahin naga siisaa inta aynaan eh, dhegeystayaal baa dabcan nagala qaybgeli doono barnaamijka intaanan dhegeystayaasha u baaqin waxaan jeclaan lahaa sharaxaad inaad naga siiso waxa ay yahay amaba lagu aqoonsan karo ama ay ku kala duwan yihiin xanuunada maskaxda iyo xanuunada nafsiga ahi ma isku mid baa mise way kala duwan yihiin Een, walaal aad baad u mahadsan tahay Een, run ahaantii waa mawduuc muhiima in badanna ee, nolosha ee, bulshadeena ku dhex jira Ee, sida oo kalena aan aad loo kala aqoonin ama aan la kala soocin si loo kala saarana aan la garanaynin Een, walaal markaynu leenahay xanuunada nafsiga ah dadka qaar baa waxa ay u qaataan ee, nafsi maadaama oo erey ee, af carabiya uu yahay asalkiisu in laga sheekaynayo ruuxda aynaan inagu fahmi karin ama aynaan garanaynin Een, laakiin xaqiiqdu waxay tahay marka la leeyahay cilmi nafsiga waa cilmiga caqliga iyo shaqadiisa ama sida uu u shaqeeyo ee naftii inaga maqnayd ee aan la fahmaynin ama ruuxda ahayd ee cilmiga ilaahay ahayd kama sheekaynayna markan ee waa wax la taaban karo marka xanuunada maskaxda ku dhaca laba qaybood ayaa ama bini aadankaba aan guud ahaan u qaybin karnaa xanuun waa xanuun xubin iyo jidh ku yimi virus iyo bacteria iyo khalkhal gudihiisa ka yimi awgii u dhashay ee xanuunna waa xanuun la xidhiidha shaqada maskaxda marka maskaxdu hadday xubin ahaan u bugto cilmiga neurologiga ayaa eh, shaqadii ku leh haddii ay eh, shaqadeedii matalan fikirka oo kale haddii uu wax qabo garashada qofka xusuustiisa mararka qaar baa xanuuno eh, nafsiya ay keenaan marka markaynu leelahay nafsi waa wax caqli oo kale la dhigan ama dhimir marka xanuunka dhimirku waa xanuunada maskaxda ku dhaca garashada qofka dooriya iyo garaadkiisa at the same time sidoo kale wax ka bedela habdhaqanka qofka Eh, maxaa ka mida eh, calaamadaha markaa lagu kala garan karo labada dhinac ee uu xanuunkaasi u kala baxo ama inay maskaxda qofka xanuunsanayso jir ahaan iyo inay khalkhal ku yimid hab shaqadii amaba habkii shaqada ee maskaxda ama fekerkii qofka maxaa lagu kala garan karaa calaamaduhu maxay yihiin walaal waad mahadsan tahay waa midda ugu horeysa ee run ahaantii calaamad waxaa noqon kara calaamado waa tilmaamo ay dadku garan karaan guud ahaan kuwa yowna waa kuwo dhakhtar ama qof farsamadan iyo cilmigan bartay uu kala saari karo kadibna go-aan uu ku qaadan karo inuu ka gaadho xanuunku waa xanuunka noocaas iyo sababta keentayna waa taa laakiin si guud ahaaneed waxa aynu ku garan karnaa ee ugu muhiimsan qofku waxa uu ka tegaya caadinimadii macnaha waa sidii dadku ay u badnaayeen qofka waxaynu ku arkaynaa wax aan dabiici ahayn oo hadalkiisa iyo odhaahdiisa iska bedelay maskaxda badiya waxa ku jira gudaheeda maadaama aynan arkaynin waxa muuqaalada kasoo baxayaynu garan karnaa qofka haddii hadalkiisu bato yaraado isdhaaf noqdo xaaladda lagu jiro uu la jaan qaadi waayo qosol aan dabiici ahayn habdhaqan cadha iyo maxaan ku idhaahdaa dagaal iyo buuq iyo seexanwaa iyo cuntadiisa oo wax iska bedel iyo garashadiisa iyo garaadkiisa iyo fahamkiisa oo khalkhal ku yimaado dhammaantood waa calaamado muujinaya inay wax u socdaan si aan sax ahayn taasina ay keensanayso qofkaasi in daryeel gaara iyo dhakhtar la qaabilsiiyo si gaarana xaaladiisa baadhitaan iyo fiiro loogu yeesho waan gartay e markaa maxaa keeni karaa la is odhan karaa ama maxaa ay ka dhashaan xanuunadaasi maskaxdu walaal xanuunada dhimirka ku dhaca run ahaantii way tiro badan yihiin wayna kala duwan yihiin xaaladahooga iyo darajooyinkooguna waa kala jaad haddii aynu sababaha u noqono keeni karaa runtii way fara badan yihiin waxaa dhici karta xanuunka dhimirka ku dhacay in uu hidaraac iyo dhaxal uu yahay waalidiintiisii qofku uu ka sito waxaa dhici karta in uu jiro dheelitiran la-aan dheecaanadii maskaxda ka yimi oo ay wax ka khalkhaleen waxaa dhici karta jug maskaxda qofka ka gaadhay ama suuxdin iyo xanuuno kale oo muddo dheer ku raagay oo la daryeeli waayo ama la daaweyn waayo way keeni karaan mushkiladaha nololeed ee qofka soo wajahaya ayaa keeni kara ee culayska ku keeni kara ee cabsida dhaliya ee argagaxa xale xanuuno ayaa ay keeni karaan isbedelada bulshooyinka ku dhaca qofka oo wax uu haystay uu nolosha uu waayo oo diiqad iyo maxaan ku dhaha culays ku dhalisa bulshadeena de soomaalidana runtii haddii aad keento sababayaal fara badan oo xanuunadaasi keeni kara oo bax leh oo qaxooti leh oo faqri leh oo dhibaato leh oo xadgudub leh oo jid ahaan iyo naf ahaanba loo geystay runtii waa wax dhalin kara xanuunada dhimirka dadka kalena inay uga nuglaadaan keeni kara aad baad umahadsantahay doctor sacad muuse cumar dhinaca dhegeystayaasha ayaynu markan jaleecaynaa dhegeystaha haatan khadka ku jira aan u baaqa guuleed walaal ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad weydiinayso doctoorka sahra waa ku salaamay doctoorkana waa salaamahayaa su-aasha raba inaan weydiiyo waxa waaye maadaama waddankan ku laalaabto dhowr mar waxaan arkay macnaha dadkii qof macnaha oo asaga isku buuqsan oo haddana ayaga ay sii waalahayaan ama hadalka ay kugubahayaan ama ciyaalka ay daba socdaan oo nink qofkiiba ay soo waalaan sida looga hortegi karaa arrimahaas oo kale waa mahadsantay guuleed leynka ku jira haddaad su-aal kala qabto waan kuu baaqi mar kale doctor sacad wuu ku maqlaya ku socowlaan
aad baad umahadsantahay walaal guuleed run ahaantii mushkiladda uu tilmaamayo waa mushkilad bulshooyinka soomaalidu meel kastoo ay joogaan ay ka dhex jirta horta xanuunka dhimirka iyo maskaxda iyo garashada qofka ku yimaada waa xanuun dabiici dunida oo dhan dadka ku noolna uu ku dhacaa waa xanuun aan ka duwanayn calool xanuunka waa xanuun aan ka duwanayn dhiikarka waa xanuun aan ka duwanayn macaanka waa xanuun aan ka duwanayn xanuun kasta oo jidhka qofka ku iman kara sabab qofkaasi loo takooro ama loo xaqiro ama loo liidaa ma taalo waana dhaqan aan runtii qurux badnayn qofka bini aadanka ee maskaxda ka xanuunsada ama dhimir kala waxaynu u haysanaa in kala kala garashadiisii ay dhammaystirmaantay oo ay maqan tahay laakiin sida saxdaa waxay tahay qofku waxba uu kala garanayaa waxbaana uu dareemayaa waxa lagula hadlaya iyo sida loola dhaqmaysaa ama xaaladiisay wanaajin doontaa oo caafimaadkiisay ka qayb qaadan doontaa ama waxay noqon doontaa mid xadgudub iyo xumaan ku ah deetana xaaladda qofka cuslaysa ee bulshada soomaaliyeed kastoo ay ku nool yihiin waxaan ugu baaqi lahaa dadkaasi waa dad garashadoodii ilaahay ka kaxeeyey aan hadlan karin baahidooda si saxa u caqbi karin in la difaaco ayaa inaga ina saaran cod inagu aynu u noqono oo baahidooda aynu cabirno dawladaha iyo dadka awoodda lana dadka ugu muhiimsana inay gacan qabtaan oo daryeel ay siiyaan oo daawo ay siiyaan oo xuquuqdooda ay ilaaliyaan xadgudubkana ka difaacaan dadka maskaxda iyo dhimirka ka buka ayaa ugu horeysa waana runtii wax laga xumaado in laga dhigto wax laga maadaysto ama caruuruhu eryadaan waa in carruurta yaryare dugsiyada dhiganaysa laga wacyigeliyo loo sheego dadkaasi in la wanaajiyo waa dad xanuunsan waa dad xataa ilaahay mas-uuliyadihii iyo responsibilitygii saarnaa uu xumaaday sabab aynu inagu u xisaabinaa ma taalla ama aynu u xumayno ee waa dad daryeel iyo naxariis iyo da- dabacsanaan inaga mudan oan ku mahadsan su-aashaasi runtii in aad nagu baraarujiso si aynu dadka ugala hadli karno mawduucaas
waad mahadsan tahay doctor sacad ee waynu ku noqon doonaa dhegaystayaasha hase ahaatee ee sidaynu ka warhayno waxaa kala jira mar qofka la odhan karo xanuunka dhimirka ayuu qabaa oo calaamadaha aad tilmaantay ay kasoo daahiraan muuqaalkiisa iyo shaqadiisa iyo dhaqankiisa iyo mar qofka xoogaa xaalad nafsiya uu dareemayo ama waxaa loo yaqaano stresska depressionka oo dhammaantood la wada xidhiidhaa xanuunada maskaxda amaba khalkhal maskaxda ku yimid een, dartii qofka biniaadanka usoo wajaha xaaladahaasi ma aha waali say dadka soomaalida u yaqaanaan hase ahaatee qofka xaaladiisu sidii uu hore u ahaan jiray way ka duwan tahay E, ma xanuunadaasoo sii biiray ayaa keeni kara xanuunka dhimirka ku dhaca mise waa een, wax kala sababi karo oo laba ka- xaaladood oo kala duwan weeyaan
runtii waa su-aal aada u fiican Eh, waxayna salka ku haysaa eh, mushkiladaha eh, garashadeena ku yimaada iyo dhimirkeena maxaa halkee u ah ama halkee kala socda marka aynu odhan karayno waa xanuun iyo marka ay tahay mushkilad oo qofka muddo lasoo deristay kadibna ka tegi karta ama mar kale soo noqon karta Een, run ahaantii horta ereyga waali ah waa erey bulsheed mujtamacu u adeegsado ee, ficil kasta iyo fal kasta oo qofka kasoo fulo oo caadinimadii dhaafsiisan laakiin maaha erey aqooneed scientifiga oo marka aan cilmigan psychologyga aanu joogno anagu aan adeegsano Ee, ficil kasta oo dadku ay fahmi waayaan iyagu waaliba ay ku tilmaamaan laakiin xanuunadani annaga calaamadey noo leeyihiin magacyana waa ay noo leeyihiin haddaba xanuunada dadka ku yimaada heerarkooga kala duwan siday u muuqdaanna way kala duwan tahay Ee, waxaa jira ee, mushkilad nafeed iyo mar ay cudur gaadhay calaamaduhu haddii kuwa aad sheegayso ee matalan anxiety-ga cabsida leh argagaxa leh baqdinta leh werwerka leh murugada aan sababta lahayn leh ee, xanuunka iyo diiqada ah ee naftu ay dareemayso ee, runtii waxaa jira xilli bay ku gaadhaan xanuun oo marka waxaa laga eegaa xoogga ay leeyihiin iyo xawliga ay ku socdaan iyo muddada qofkan ay agtiisa ka joogtoobeen iyo saameynta ay ku yeesheen dhinacyadii kale ee nolosha shaqadiisii miyay carqaladeeyeen xiriirkii dadweynaha ula lahaa miyay carqaladeeyeen xusuustiisii miyay waxyeeleen marka waa arrin dhakhtarku go-aan ka gaari karo oo isagaa sheegaya goormay waxaanay mushkilo tahay oo qofku dhaafi karayo goorma ay tahay xanuun xanuunada qaar baa qofku la noolaan karayo isagoo gurigiisa jooga dawo qaadan kara xanuunada qaar qofku waxa u baahan yahay in la xareeyo oo naftiisa iyo dadweynahaba khatar baa uu gelinayaayo oo uu ku noqonaya marka dhakhtarkaa go-aan ka qaadanaya xaaladahana bedeli kara Ee, marka isagu qofku haddii uu arko in xaaladahaasi ay yimaadeen bi- inuu si xilli hore uu u tago ee, dhakhtar uu tala doonto waxa ay saacidayaan inaanay xaaladaasi sii xumaanin hordhac xanuun hadday tahayna halkaa lagaga gaari karo oo laga warhayn karo marka inaynan inagu sugin marka u horeysa inta qofku uu ma- dee waalis noqoso sidaynu u naqaano ama uu maryo dhiganayo ee waa in daryeelka iyo deg deg in loola xidhiidho ciddii ay khusaysay bilowga mushkiladda aynu isku dayno oo meelo kale aynan ku warwareegin ama wax kale inaynu ku dayno inagu aynaynu isku dayin aad baad umahadsan tahay doctor sacad Ee, dhegayste kale ayaa ku jira khadka magaalada cadaado Ee, walaal mayd maqashaa aad iyo aad waayo walaal ee, magacaaga halkaad joogto iyo su-aashaad daktarka weydiinayso aa walaal cudurka buufiska maxaa sababa saa qofka looga daaweyn karaa cudurka buufiska waayo waad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa shariif oo cadaadad jooga waad maqlaysaa doctor sacad Ee, maxaad jawaabtiisu noqonaysaa dhegaystahaasi Een, run ahaantii ee, dhegaystahaasi xaaladda uu sheegayo ee buufiska een, kolley haddii aan qaldanahayna waad qaban doontaa Ee, waa qofka oo runtii jeclaysta ee, ka tegitaan ee, dalkiisa uu ka tago isagoo ka rakabeelay halkan uu joogo aaminsan halkana uu ka baxo ama dalalka iyo dunida horumartay oo uu tago in ay noloshiisa ay sixi doonto ama ay hagaajin doonto ama uu barwaaqi doodo sawsaa uma jeedo aynu weydiino shariif shariif masaasaa su-aashaadu doctoorka waxaan wey doctor saad see loo qofkaas looga loogu qanci karaa in dalkiisa joogo kale oo cudurkaas looga dhimi karaa oo qofkaas loogu qanci karaa in dalkiisa joogo kale cudurkaas maxaa qofkaas looga daaweyn karaa marka waay waad maqlaysa waad mahadsan tahay shariif walaa horta arrintaasi ma aha ee, cudur nafsiya ma aha oo qofka maskaxdiisa ee, ku dhacday Ee, laakiin runtii waa arrin mushkilad ee, bulsheed ayaynu odhan karnaa Ee, khalad fahan iyo fikir ku jira ee, qofkana wuu noqon karaa laakiin ee, qofka macnaha jeclaysanaya inuu dalka uu ka safro ama uu ka baxo ama dal kale uu tago ee, ma jirto sabab sheegaysa in uu xanuunsanayo ama in uu waalan yahay laakiin waa qof mushkilada ay soo wajaheen niyad jabna uu ku dhacay dhibaatana ay haysato isagu habka uu ku xalinayana sidan u arka oo u arka xalkani inuu xal uu yahay xalkaasi inuu isaga uu munaasib u yahay inuu khalad uu yahay inuu sax uu yahay waa qadiyad u baahan in laga qanciyo qofka lala fadhiisto fikirkiisa iyo fahamkiisa lala hadlo Eh, laakiin wax dhibaata eh, maskaxeed ama xanuuneed oo uu qabaa ma jiro waqtilxaadirka laakiin haddii ay arrintaasi kusii socoto oo macnaha niyadjabku haddii uu joogtoobo rajabeelku haddii uu joogtoobo depression baa ku dhici kara xanuuno maskaxeed baa ku dhici kara haddii intuu qofku isku dayo inuu safar aan sharci ahayn galo xadgudubye la kulmo xabsi galo eh, matalan ga- qoftu haddii kursi uu ku dhaco eh, haddii la dhaco xaaladahaas oo dhani waa xaalado u diyaarin kara ama sababi kara inuu qofku u nuglaado xanuun dhimirka ku yimi laakiin inta ogaalkayga ah ama aan garanayo waqtilxaadirkan dadka hamigaasi ku jiro wax xanuuna ama dunidu u ictiraafsan tahay inuu xanuun yahay ee ma aha waan gartay doctor sacaad su-aal kale haddii aan ku weydiiyo ee dadka badanaa soomaalida ee dhibaatooyinka iyo qaxa iyo dagaalada iyo qaraxyada een, goobjooga u soo ahaa da' kastoo ay yihiin waxaa la tilmaamaa inay xaalado nafsiya ku jiraan oo ay u baahan yihiin in dhakhtar intay la kulmaan ama therapy waxa la yidhaahdo oo aan ku macnayn karo ee, dabiib maskaxeed oo aan dawo la siinin midna uu amaba dawooyin haddii uu u baahan yahay la siin karo xanuunadaasi dadkeena soomaalida aad bay ugu badan yihiin sanadahan dambe ee siday xidhiidh u leeyihiin xanuunka nafsiga ah ee qofka ku dhacaya iyo mashaakilka iyo dagaalada uu u soo joogay raadkay qofka ku keeni karaan Een, walaal waxaan filayaa inay su-aashaasi ay noqon karto su-aasha ugu muhiimsan ama weydiinta ugu mudan marka barnaamij noocana laga waramayo dhegaystayaashiisuna ay yihiin bulsho soomaaliyeed oo dhibaatooyin uu ku dhacay Eh, run ahaantii waxaa jira eh, xanuun la yidhaahdo posttraumatic stress disorder Eh, waa xanuun ka dhasha ama shoog ka yimaada dagaalada kabacdi cabsi wata argagax wata waxa uu ku dhacaa dadka ee, ku- khatar ku sigtay ee, lug ka go'day qarax agtiisa ka dhacay qof uu jeclaa matalan ku dhintay ee, ummad kale oo dhibaataysan oo uu saacidi kari waayey arkayey ee, dagaalada ciidamada ku jiray laftooda ee ciidannimadii kasoo noqday ee, dadkaasi muuqaalada kasoo baxaa waxa weeye cabsi aan sababteeda aanay garanayn ee, sab hurdada dhexdiisa ku yimaada iyo riyooyin xunxun oo ay arkaan ee, baqa joogto ah oo aanay caddayn karaynin waxa ay ka baqanayaan ama khatarta sugaysa ee, muddo kadib baanay xaaladaha kusoo baxaan matalan dadka ee, haddii qof kufsi la isku dayay wax qof kasta oo xaalad matalan dabaylo iyo duufaanadu meelahay ka dhacaan abaarihii iminka u dambeeyey ee dalka ka dhacayay waa raadadka nafeed ee ay ka tagaan ayaa xanuunkaasi uu ka mid yahay xaaladda dalka oo kale maanta uu ku jirana waxa ay dadkuwani u baahan yihiin ilaa iyo eh, labaataneeyadii sane u dambeeyey eh, burburkii dhacay iyo qixii iyo qaxootigii iyo dhibaatadii iyo rafaadkii iyo kufsigii iyo dhicii dadkan ku yimi ee khatar geliyey naftooda waa hubaal inay xanuuna ka tegeen waa hubaal dadkaasi inay baadhitaan u baahan yihiin Een, bulshooyinka iyo eh, wasaaradaha iyo dadka dowladahoodu waxa ay u baahan yihiin inay arrintaasi cilmi baadhis ka sameeyaan tirakoobye ka sameeyaan dadka si gaara loo hubo inay dhinac ka ahaayeen ama qeyb ka ahaayeen ama dadkii ku waxyeeloobay ay ahaayeen xanuunada iyo dhibaatooyinkana in si gaara eh, adeeg loogu fidiyo xarumo ee dhaqan celina la siiyo Een, daawada ugu fiican ee runtii ay u baahan yihiin waa taa aad sheegayso oo psychoterapiga ama ee dawanafayneed waa in cid ay la fadhiisato xaaladiisana ka warbixiyuu ka sheekeeyo haddii heer ay taagan tahay ee runtii uun caqli celin iyo ee wax ka saaris ah in laga bedelo haddii heer ay gaadhsiisan tahay daawo inuu qaato ama daryeel gaara la siiyana ee la gaadhsiiyo laakiin waa arrin in toban jeer hoosta laga xariiqa mudan cod dheerna dadkii lagu gaadhsiiyo dhammaan dadkii xaaladahaasi soo maray khatar bay ugu jiraan xanuunada dhimirka su-aal kale ee doctor adigoo aad iyo aad ugu mahadsan barnaamijkaad nagala qayb gashay iyo sidaaad noogu sharaxday xaaladahaasi ee waxaa jira xanuun dadka qaar ay u yaqaanaan mood disorder marka afka qalaad lagu sheegayo qof maalinba nooc dabeecadiisu tahay oo aan meel rasmiya aad ugu soo hagaagtaa aan jirin ama ay adag tahay waa xanuun waanu jiraa waana uu fara badan yahay runtii oo dhakhtarada iyo dadyowga daryeelka gaarka u baahan mar walba waan arkaa oo xanuunada soo noqnoqda ayaa uu ka mid yahay dadka qaar waxaa laga yaabaa inay dee u fasirtaan qof isyeelyeelaya ama waxaan isagu iska dhigaya ama qof dhacdooyinka dee maalinlihii ay sidan u kala wareejinayaan oo iska daciifa laakiin runtii waa xaalad xanuun u baahana in daawooyinkeeda la qaato habka loo loola macaamilayo iyo tan loo manage garaynayana runtii dhakhaatiirta iyo aqoontaa ku takhasusay way taqaanaa waa tay doctor aad baad u mahadsan tahay gabagabadii barnaamijka ayaynu joognaa su-aashaada ugu dambaysaa waxay tahay doctor dadku soomaalidu waxaa jirta kelmaday caado ka dhigteen oo inta badan bulshada laga dhex maqlo qof mar xanuunsaday ama qof siday hadalka u dhigaan mar waashay wuu ladan yahay mooyaane wuu bogsaday male eer ereygaasi runtii waa ka fog yahay rajo qofkan la siiyo cilmi ahaan xanuunada maskaxda ku yimaada ma laga bogsadaa mise sida ay soomaalidu u aaminsan tahay waa ladnaansho mooye bogsasho qofkaasi male
run ahaantii mahmaahda soomaaliga ah ma aha maqmaah uu xoojinayo ama uu u marag furayo cilmiga sayniska ku saabsan maskaxda iyo garashadeeda mana aha mahmaah uu taageerayo diinteena islaamku haddii ay waxa inagu aynu naqaanaa oo maanta sugan xanuunada maskaxda ku yimaada inay kala heer duwan yihiin kala derajana du duwan yihiin xanuunada waa laga bogsoodaa waa laga caafimaadaa qaarkoodna dib uma soo noqdaane sidaasa qofku uu kaga baxaa nebigeenuna caleyhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay inaan ilaahay cudur keenin ilaa dawadiisana uu soo raaciyey waana xikmad dari wax caqligina kuma jiro dadaalkay bini aadanka ka ka fadhiisinaysaa dawaraadinta ayaa ay ka fadhiisinaysaa culimada iyo khubarada waxyaqaana hal abuur inay sameeyaan oo xal ay u raadiyaan dawooyinka aan cudurrada ilaa hadda aan daawo loo haynin ba ay ka fadhiisinaysaa waa rajabeel waa quus waa takoor waa cid alla cid ay u shaqaynayso ama ay u adeegayso mahmaahdaasi maaha xaqiiqo la taaban karo oo tiri koob laguma soo samaynin dadkii dunida maskaxda xanuun kaga dhacay ee ka caafimaaday xaqiiqo kuma dhisna dhiirigelin ma aha xik marka anigu mahmaahaha noocaasi runtii mahmaahyada in laga saaro wadada ay ku munaasibka tahay ayaa ay tahay mana aha arrin saxaa boqolaal aniga shaksiyan u garanaya boqolaal jeer ba ay dhacdaa dawooyinkeeda iyo xaaladaheeda marka ay qaataan qaarkood iyagoon dawona qaadan ayaa ay dib iskaga caafimaadaan oo xanu markaynu garanno eeg marka qofku aanu fahmaynin sababaha xanuunkan dhaliyey ee uu u tiirinayo awoodo qarsoon iyo waxaan la garanaynin xalkeedana meel fog baa uu iskaga tuuraya laakiin marka aynu garanayno sababta xanuunkan keentay khalkhal maskaxda gudaheega ama jidhka ka yimid ama wax kimika la xidhiidha ay tahay khalkhalkii marka la hagaajiyana hubaal waxaa qofkii inuu caafimaadayo guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha ee toddobaadkan waa naga intaa inta aynu mar kale barnaamijkan oo kalea ku kulmayno dhankayga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan tahay sahre cidlo nuur ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha noo soo diyaarisay nalana socotiinaysa ayaa intaasi ku dhan halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna hadiinla kabiirow gadaalgadaala nuur wuxuu yiri gadaalgadaala geed u fuushiina garmaa niga goy karta waa hees cajiiba waxaa ku luuqeynaya fanaanka xabiib sharaabi xabiib
yaa salaam waxaan filayaa inaad ka wada hesheen diilna kabiirow iyo fanaaniintaasi shareero oo uu ka dhex muuqday fanaanka xabiib sharaabi idaacaddeenii galabnimo ayayna ugu dambeysay heestaasi diilna kabiirow waxaa idaacadda idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada iyo soo saarista waxaa naga caawiyay bashiir abiikar cabdulaahi tan iyo kulan dambe dhegaystayaal inta aan caawo toddobada fiidnimo aan hawadda isku arki isku maqli doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Could be